habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa habeennimo khamiisa bisha disembarna waa afar iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo lix iyo tobanka mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somaly dtcom idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan falcelin laga sameeyey deen cafinta soomaaliya iyo macadka heritage oo soo saaray daraasad ka tala bixinaysa kordhinta dakhliga gudaha ee soomaaliya si looga maarmo kaalmada shisheeye ee dowladdu ku tiirsan tahay dayn cafiskaas waxaa geed gaaban iyo geed dheerba soomaaliya ay u fuushay alxamdulilahi rabbilcaalamiin maantana dabarkii ku xidhnaa ummadda soomaaliyeed ilaahay uu ka gooyey waxaana halkaa inooga soo baxay oo aan ka helay faa'iidooyin badan waxay kobcinaysaa dhaqaalaha soomaaliya waxaan ka baxaynaa faqrinimada
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sheekada laba dhallinyaro ah oo duruufo kala duwan ku naafoobay dabcan dee waad garan karaysaa qof dhaawacmay oo weliba naafa noqday oo noloshiisao dhan way isbedelaysaa laakiin alxamdulilah waxaa ugu muhiimsan qofku meeshuu ka nool yahay waa niyadda iyo dareenka alxamdulilah waa dareenkoodu aad iyo aad buu fiican yahay waana ku sabreen dhibaatadii dhacday
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida gantaalada ruushku leeyahay ayaa lala beegsaday magaalada kiyef ee caasimada dalka ukrein halkaasi oo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan qof sidaa ay saraakiishu sheegeen iyada oo madaxweynaha ukrein uu taageero milatari oo dheeraad ah ka doonaya yurub kadib markii safar uu ku tegay magaaladani washington aan u helin ballanqaadyo cusub qaraxyo waaweyn ayaa ruuxay caasimada ukrein saddexdii aroornimo iyada oo difaaca cirka ee magaalada la howlgeliyey markii labaad toddobaadkan ciidamada cirka ee ukrein ayaa sheegay in ruushku uu toban gantaal oo nooca boolistikaa uu soo riday dhanka kiyev dhammaantoodna ay ka hortegeen difaacyada cirka balse burburkooda ayaa ku dhacay guryo iyo isbitaal caruureed weerarka waxaa hoosta uu ka xariiqay khatarta sii socota ee ukrein ee ka imanaysa gantaalada ruushka ee dagaalka koob iyo labaatanka bilood socda ruushku waxa uu kaydinayay gantaalada ridada dheer ee kruuska ee diyaaradaha duqeymaha culus sida lagu sheegay qiimeyn ay dhowaan samaysay wasaaradda difaaca ee boqortooyada britain dowladda ciraaq ayaa maanta khamiisa sheegtay inay xirtay dhowr qof oo gantaalla ku tuuray safaaradda maraykanka toddobaadkii hore iyadoo ay jirto xiisad xoogan oo ka dhalatay dagaalka israa'iil iyo xamaas waxaana la ogaaday in qaarkood ay xiriir la leeyihiin laamaha ammaanka gantaalada ayaa jimcihii lagu tuuray safaaradda maraykanka ee baqdaad ee ku taala dhulka sida aadka ah loo ilaaliya ee loo yaqaano aagga cagaaran waana weerarkii ugu dambeeyey ee weeraradan oo kale xili uu dagaalku ka socdo khaza weerarkan ayaan la sheegin wax khasaare dhimasho iyo dhaawaca oo ka dhashay mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka afhayeen u hadlay maraykanka ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo muujinaya weerarada inay bilaabmeen ama bilaabeen maleeshiyaad taabacsan iiraan war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ciraaq maxamed shaah sudaani ayaa maanta lagu sheegay in dhowr qof loo xiray weerarkan ayna tahay nasiib darro xogta hordhac ah oo muujinaysa in qaarkood ay ku xidhan yihiin laamaha ammaanka qaarkood armeniya iyo azerbaijaan ayaa arbacadii shalay isdhaafsaday maxaabiis dagaal iyadoo la raacayo heshiis lagu dhawaaqay toddobaadkii hore kaas oo sidoo kale ballan qaaday in labada dal ay ka shaqayn doonaan heshiis nabadeed midooda yurub ayaa ammaanay tallaabadan oo ku tilmaamay mid weyn oo hore loogu qaaday dhinaca nabadda saraakiisha labada dal ayaa sheegay in azerbaijaan loo sii daayey laba askari halka armeniyana loo sii daayey labiyo soddon azerbaijaan ayaa bishii sebtembar orole militari ka fulisay gobolka gooni goosadka ah ee nagorno karabakh weerarkaasi ayaa soo afjaray soddon sano oo ay halkaasi xukumayeen qowmiyadaha armeniyiinta warmurtiyad si wada jir ah ay usoo saareen toddobaadkii hore labada dal waxay ku sheegeen in ay wadaagaan aragtida ah inay jirto fursad taariikhi ah oo lagu gaari karo nabad lagu sugayo ammaanka iyo nabadgelyada gobolkaasi muddada badan ay colaadu ka jirtay intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad weli dhegeysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a xalay sanduuqa lacagta adduunka ee i m f iyo bangiga adduunka ayaa ansixiyey barnaamijkii deen cafinta ee soomaaliya deen cafinta oo soo socotay muddo ka badan toban sano islamarkaana soo martay heerar kala duwan ayaa waxaa soo dhoweeyey madaxda ugu sarreysa ee dalka qaar ka mid ah aqoon-yahanka iyo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya haddaba saynab abuukar ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada muqdisho markii uu soo baxay go-aanka la xiriira in deynta laga cafiyey soomaaliya waxaa aad u soo dhoweeyey madax badan oo soomaaliyeed dadka soo dhoweeyey arrintan waxaa ka mid ah sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waa tan xildhibaan caashe koos maxamuud cumar oo sheegtay in soomaaliya ay soo gaarto heerkan deynta looga cafiyey in lagu bixiyey dadaal dhinacyo kala duwan lahaa waxa ay sidoo kale ka hadashay tallaabadani iyo waxa ay u horseedi karto soomaaliya bismillaahi raxmaan raxiim waan salaamayaa idaacadda v o a dayn cafiskaas waxaa geed gaaban iyo geed dheerba soomaaliya ay u fuushay alxamdulilahi rabbilcaalamiin maantana dabarkii ku xidhnaa ummadda soomaaliyeed ilaahay uu ka gooyey waxaana halkaa inooga soo baxay oo aan ka helay faa'iidooyin badan waxay kobcinaysaa dhaqaalaha soomaaliya waxaan ka baxaynaa faqrinimada waxaynu u guuraynaa oo aan ka mid noqonaynaa ummadaha adduunka ee maxaadane wax walbaba samaysta iyagu gacantooda kula soo baxa maalgashigii baan samaynaynaa beeraheenii baa la beerayaa oo waxay nooga soo baxaya badarkii yacni isku filaashaan gaadhaynaa haddii ilaaha awoodda liidmo arrintan waa arrin guula waa arrin aan taageersannahay waxaan halkan hambalyo ka leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo iyaguna ka geystay gacan weyn ayaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo v o a na waxaan leeyahay guulaysta mar walbaba waxaadna weydiisaan oo aad ka hadashaan horumarka dalkeenna iyo wax walba inoo soo kordha wasiira dowlihii hore ee wasaaradda ganacsiga dowladdii hore haddana ah wasiirka howlaha guud ee maamulka koonfur galbeed daahir cabdi cabdulaahi doctor go ayaa sheegay in barnaamijkan uu soo maray marxalado kala duwan dowladda hadda jirtana ay dhammaystirtay wuxuuna dhinaca kale soo hadal qaaday tallaabadani iyo waxa soomaaliya ay uga dhigan tahay bismillahi raxmaan raxiim saynab aada u mahadsan tahay dhammaan v o a soomaaliya waxay uga dhigan tahay maanta guul taariikhi ah ayay uga dhigan tahay waxay uga dhigan tahay in wadanku maadaama uusan wax deyn ah iyo wax la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa horumar kale oo aanan ka dhici lahayn maanta wixii ka dambeeya ay bilaabatay in dowladdii soomaaliya la aamino in dowladdii soomaaliya haddii ay u baahato ay deyn soo qaadan karto iyadoo ay ku maalgelinaysa mashaariicda muhiimka u ah sida kaabayaasha dhaqaala oo kale sidoo kale beeraha maxaa laa kamurumaysiga taasoo wax badan ganacsigan wax ku tarayso ugu dambeyntii brofeor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed horeyna uga mid ahaa baarlamaanka soomaaliya ayaa marka laga yimaado in uu tallaabadani soo dhoweeyey waxa uu dhinaca kale aaminsan yahay in soomaaliya ay ka faa'iideysato qorshahan deen cafinta ay ku xirnaan doonto hadba sida ay u maareyso bismillaahi raxmaan raxiim arrinta deyn cafinta waa arrin aada iyo aada runtii u qiimo badan soo dhoweyna mudan oo soomaaliya wax weyn ay ka anfacayso haddii waddada saxda ah ee markaasi loo maro hadba wixii markaa ee deen cafintaani ay soo kordhiso waayo soomaaliya waxay helaysaa fursad in hadda dayn ay qaadato oo dalka sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ama duruufaha dhaqaale hadday ahaan lahayd shaqo abuur haddii ay ahaan lahayd kaabayaashii dhaqaalaha dib usoo nooleynteeda wax ka qabashada amniga sare u qaadidda waxbarashada caafimaadka wax soo saarka intaba waxay u tahay soomaaliya maalgashiga xataa mid ay door ay ka qaadanayso laakiin intaba waxay ku xiran tahay sida loo dhaqangeliyo ama deymaha ee soomaaliya ee iyada dib u qaadan karto iyo wixii maalgashi iyo loogu talagalay iyo sare u qaadid dhaqaalaha dalka iyo nolosha maaragtay ee shacabka
si kastoo ay ahaato go-aankan ayaa yimid kadib markii dowladda federaalka soomaaliya ay ku guulaysatay dhammaystirka barnaamijka loogu talagalay in lagu samato bixiyo dalalka saboolka ah ee deymaha faraha badan lagu leeyahay seenab abuukar v o a muqdisho
sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada soomaalida ee ku nool dalka kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dayn cafinta soomaaliya iyago oo tallaabadaas inaa ku tilmaamay mid guul ah oo faa'iidooyin kala duwan u leh soomaaliya warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed soomaalida ku nool dalka kenya oo dareenkooda ka dhiibtay sida ay u arkaan diin cafinta soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan in soomaaliya laga cafiyo lacag dhan afar dhibic shan bilyan oo doolar oo dibadda looga lahaa baadar xamed cali oo magacdheer dagacadde kenya gaar ahaan nairobi islii waxa weeyaan deen cafintuna soomaaliya maasha allah aad bay muhiim ugu tahay waayo culaysyo badan oo saarnaa waxyaalo badan oo loo diidanaa baa loo ogolaanayaa cabdirashiid fuulabdoon haya cabdirashiid sidee u aragtaa diintan soomaaliya laga cafiyey khadarow waxaan qabaa arrintan deen cafinta ku saabsan in dee arrin hadda dowladnimada soomaaliya hore u socota inay tahay qoraqabotiinta deen cafinta waa broses dowli ah dalku haddii awlacan ka soco zero baan ka hooseyna hadda waxaan maraynaa ground baan marayna oo xagga institutionada caalamiga united nationka iyo geneva convention iyo waxaan maraynaa ground laakiin hay-adihii ilaalin lahaa oo ilaalin lahaa institutionada ilaalin lahaa waa dhammaantood weeg bay naga yihiin hadday tahay xag dhaqaale hadday tahay xagga security-ga oo ciidamada iyo xagga dowladda iyo siyaasadaho dhanba weeg bay naga yihiin dalkii oon israacsanayn dalkii oo cadow xoog ka xoog badan dowladdii gacanta ku hayo maamul goboleedyadii oo u dhisan inay aganis dowladda ku yihiin u samaysan oo ah inay dowladda samaysan ay ku fiicnayd laakiin hadda somalilan puntland jubbaland dowladdina waa hoosta cabdulqaadir xuseen maalin marshaale waxaan u arkaa in ay tahay arrin aada u fiican oo soo dhoweyn leh oo in la taageero u baahan oo maaragtay loo mahad celiyo dadkii ka shaqeeyey arrintaasi iyo dowladihii nagu taageeray in aan maaragtay deentana laga cafiyo deentana waxay socotay muddo intay dowladnimada soomaaliya jirtay xornimada qaadanay marka waxaan odhan karnaa waa wax oo wax ool ah oo taariikhda soomaaliya u gashay soomaaliya oo dhan waa maxamed ibraahim guuleed joogo wadanka kenya magaalada nairobi fekerka dayn cafinta soomaaliya waxaan u arkaa arrin guul ah oo usoo hooyatay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo dunida ay kaga nool yihiin waddankaadu markii deen lagu leeyahay waad garan kartaa xitaa qofka shaksigaa markii deen lagu leeyahay uusan wax xorriyada uusa haysan waxna uusan samayn karin laakiin markii deynta lagaa cafiyo oo aadan wax deen ah aadan lahayn waxaa tahay qof xor ah waxaan filayaa marka arrinta deen cafintana waxay ahayd arrin maaragtay dowlado kala duwan ay ka soo shaqeey oo waxaa weeye sida nidaamkanaga dooliga uu u yahay qori isku dhiib oo ninba nin uu u dhiibayo in maaragtay la iskugu soo dhiibay xooggeedana ay ka shaqaysay dowladdan dowladdii ka horreysay uu madaxweynaha ka aha maxaa cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaarena uu ka aha xasan cali kheerre ayaa aad oga soo shaqaysay arrinta tan dowladdanna ilaahay baa nasiibkeeda ka dhigay maaragtay in gacanteeda uu ku dhaco qalinkii lagu cafin lahaa waa u hambalyeenaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha hadda jooga xamse cabdi barre haddiisan ka shaqayn lahayn oo aysan wadi lahaynna guusha maanta la gaara ayagana lama gaareen kenya ayaa ka mid ah meelaha ay ku nool yihiin ganacsato badan oo soomaaliyeed kuwaasoo ganacsiyo kala duwan ku leh dalkan kenya ganacsatada soomaalida ah ee kenya ayaana qaba in diin cafintan ay fududayn doonto helitaanka ilo dhaqaale oo dheeri ah oo muhiim u ah soomaaliya kuwaasoo ka caawin doona xoojinta dhaqaalaha soomaaliya safiya cabdulaahi afrax waxa ay ka mid tahay ganacsatada soomaalida ah ee suuqa islii ee magaalada nairobi wax badan ayay u leedahay muhiimada waxay u leedahay sidaa hadda adduunka kaleta ayay la jaan qaadaysaa oo waxay ka mid noqonaysaa dowladaha hadda soo koraya kuwa ugu fiican weliba because ayadu markaan wixii ka dambeeya haddii ilahaydna diyaar uma aha inay dagaal iyo colaad iyo dhibaato ay qaado ila way soo afjartay waxa loogu siiyeyna inay nabadi noqotay waddankii daraaddiisa waxayna faa'iido weyn ugu tahay wax alla waxa ay u baahan yihiin hadda haddii ay noqon lahayd inay dadka qaarkood maalgashtaan wadamada sida muxuu ahaaye yurubiyaanka afrikaanka adigoo kulli wax alla wixii adduunka ah in ayaguna ay intay noo yimaadaan ay wax nala qabsadaan oo ay yidhaahdaan waxgashad iyo maalqabad maalqabeyntii oo yimaadaan ay yidhaahdaan waxaan rabnaa inaan dhisano waddankii waxaan rabnaa inaan bulshado keenno waxaan rabnaa inaan wax walba keensano iyo annagii oo heli karna insha allah haddii ilaahno inaan diyaarado soo gadanno oo diyaaradahaasi ay noqdaan kuwii dadka ayaga daabuli lahaa ee qaadi lahaa oo meel walba oo adduunka ah sidii shalay aan u ahaan jirnay aan kaga mid noqonno dowladda ilaa mar hore ayaa noogu dambaysay haddana insha allah haddii ilaahay idmo meel walbeetood waxaan tegi doonaa annagoo ah dad qaran ah oo soomaali ah aqoon-yahanada soomaalida ah ee dalka kenya ku nool ayaa sidoo kale iyaguna soo dhoweynta deen cafinta soomaaliya kasakow waxay qabaan walaac ah in haddii deyntii laga cafiyey soomaaliya aysan micnaheedu ahayn in deyn kale oo aanan muhiim ahayn amaba aanan laga fiirsanin uu waddanku mar kale uu geli karo cabdulqaadir shire oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada nairobi ayaa soo jeedinaya inay tahay in soomaaliya ay ka fiirsato tillaabo kasta oo ay u qaadayso dhanka inay deyn mar kale qaadato deyntii baa lanaga cafiyey deyntii baa lanaga cafiyey laakiin deynta laga cafiyey armaad ku dhacdaa daminka deyn kaleeto inaad qaadato marka mas-uuliyadda ay leedahay waa midi laba afla weeye deyntii baa laga cafiyey waxay kuu sahlaysaa inaad deyn qaadatid mas-uuliyadda marka ka dhalanaysa deynta cusub aa qaadanaysid adigoo nidaamkaaga dowladeed noocaan yahay oo sidaan kor rabtid u ah oo sidaan u qala googo-an oo sidaan aan discibliin dhaqaale iyo mas-uuliyad dhaqaale iyo dowladnimo mas-uuliyadeed sidaan yacni caatada uga ah uga liita haddii marka aad heshid fursad yacni malaayiin ama balaayiin dayna lagugu siinayo mar labaad ma la imaan kartaa in tuurta wixii culayskii laynaga dejiyey inaan haddana dib u xambaarano dusha saaran si kastaba guddiga fulinta ee sanduuqa lacagta adduunka ee i m f iyo qaybta horumarinta caalamiga ah ee ida ee bangiga adduunka ayaa shalay ansixiyey barta dhammaystirka soomaaliya ee barnaamijka deencafinta dalalka saboolka ah ee deemaha badan lagu leeyahay khadar maxamuud xareed v o a nairobi dhinaca kale macadka cilmi baarista ee heritage ayaa soo saaray daraasad uu ku eegayo dakhliga soomaaliya kobcintiisa iyo caqabadaha ku xeeran daraasadan oo lagu soo beegay deencafinta soomaaliya ayaa sidoo kale bixinaysa talooyin siyaasadeed oo ku aadan dhinaca maalgashiga dhaqaalaha cashuuraha iyo caqabadaha ku xeeran kordhinta dakhliga gudaha ee dalka maxamed colaad xasan ayaa daraasadan ka wareystay qoraaga qoray oo ah doctor aweys cabdulaahi cali oo ka mida madaxda hay-adda heritage wuxuuna ugu horeyn weydiiyey bal inuu faahfaahiyo daraasadan
waa mahadsantaha walaal aada iyo aada umahadsan tahay waana salaamaya bahda v o da iyo dhegeystaaba dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba baaristu waxay runtii ama daraasada xoogga saartay sida soomaaliya ay kor ugu qaadi karto dakhliga gudaha loogana maarmo taageerada dhaqaale ee banaanka ee runtii sanadii u dambeeyey si baaxad leh ay soomaaliya ugu tiirsanayd taageerada maaliyadeed ay ka heleyso caalamka ama saaxiibada caalamka ee ay kamid yihiin hay-adahan maaliyadeed ee adduunka ee world banki iyo i m x ama hay-adda lacagta adduunka marka ujeedadana waxay ahayd in loo kurgalo sida ay yihiin dakhliga gudaha waddankeena gaar ahaan dowladda federaalka canshuuraha ay aruuriso iyo dowladaha xumaanka ah dowladda federaalka ama maamul dooleyada diiraddana waxay saaraysay meelaha ay ka jiraan maaragtay inta ay leegyihiin ama xajmiga dakhliga gudaha ee dowladuhu aruuriyaan iyo sidoo kale shuruucda ama siyaasadaha u degsan oo lagu aruuriyo canshuurta dalka marka daraasadu intaasi xoogga saartay runtiina dakhliga gudaha wuxuu lafdhaqr u yahay horumar kasta waddan uu gaaro marka sida soomaaliya ay dakhliga gudaha usoo aruurin lahayd oo dadka soomaaliyeedna canshuurta u bixin lahaayeen si dowladdu ay maaragtay siiso adeegyada runtii aasaaska u ah dadka soomaaliyeed waa gartay doctor aweys dabcan daraasaddan waxaad ku soo beegteen xilli soomaaliya u dabaaldegayso dhinacafintii hay-adaha i m f ta iyo world bankiga ay shalay ku dhawaaqeen marka waxaa kaloo daraasadiina ku jira in caqabado waaweyn ay ku horgudban yihiin sidii daqliga soomaaliya sare loogu qaadi lahaa caqabadahaas haddaad mid iyo laba ka xusto maxaa ka mid ah walaal horta waa run wadanku wuxuu ku jiray muddo dheer oo runtii soddon sano ku dhow maaragtay cunaqabateyn dhanka maaliyadeed adduunka hadday tahay inuu maaragtay caalamka maaliyadeeda ula macaamilo ama hay-adaha maaliyadda caalamka ula macaamilo caqabadaasna waxay ka imaanaysa deynta soomaaliya lagu lahaa oo soddonka sano u dambeysay oo burburku ay jiray ama dawlad la-aantu ay jirtay ama dawlado xoog leh aysan jirin in maaragtay aysan dawladdu aysan la macaamili karin hay-adaha maaliyadada caalamka iyo wadamada lacagna aysan kasoo qaadan karin laakiin waxaa jiray in dawladda federaalka ay helisay taageero maaliyadeed oo miisaaniyadda waddanka oo sanad kasta la sameeyo qeyb runtii boqolkiiba toddobaatan ah ay bixinayeen saaxiibada caalamka hadday noqoto hay-adahan multilateraalka oo hay-adahan maaliyada caalamka sida bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka iyo wadamadan ku midoobay ururka yurub marka taageeradaasi boqol kiiba toddobaatan ba waxay ka tahay miisaaniyadda dowladda federaalka deen cafintan haddii la gaaray waxay u badan tahay inay meesha ka baxdo taageeradaas deeqda ah oo runtii boqol kiiba toddobaatanka ahayd waxayna soomaaliya ku khasbanaan doontaa inay runtii ay deen qaadato si ay u maalgeliso waxyaalaha runtii aasaaska u ah maalgelinta oo ay miisaaniyadda ku baxay sida hadday noqoto amniga sida hadday noqoto mushaaraadka dowladda shaqaalaheeda iyo sidoo kale marka caqabado badan baa iska jira aysan dakhliga daraasadu ay soo saartay waxaa kamid a guud ahaan iyadoo aan laga heshiin nidaamka maaliyadeed ee federaaleynta oo runtii maadaama waddanku federaalka qaatay nidaamka dowladnimo ee federaalka ku jiro inaan fiscal federalismka laga heshiin oo qeexaya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedu sida ay u kala leeyihiin ama doorka ay u kala leeyihiin inay cashuurta aruuriyaan kaasoo aan weli laga heshiin oo u baahan in dastuurkan runtii lagu maaragtay lifaaqo lagana heshiiyo iyo sidoo kale shuruuc runtii midaynaysa dakliyadaas lasoo kala aruurinayo iyo kaalimaha ay kala leeyihiin iyo doorka ay kala qaadanayaan macnaha dowladaha amnaaka iyo dowladda federaalka marka iyadoo taas aan la dhamaystirin inay adag tahay in dakli ku filan dowladdu aruuriso waa caqabadii koowaad oo aan ku xusnay daraasadda sidoo kale waxaan ku xusnay guud ahaan dhaqaalaha waddanku runtii aada u liita oo ganacsiyo runtii baaxad leh oo runtii soo saari kara ama dowladdu ay ka heli karto inay dakli ka aruuriso iyo guud ahaan ganacsiyada soomaaliya iska tabardaran oo aada weryar oo dhaqaalaha dadban waxay dhahaan ama informality ay iska jiraan ama informal economiga ay u badan tahay iyo sidoo kale caqabado la xiriira dhanka administrativeka ama maamulka canshuur ururinta oo runtii karaanka ama kaadirkii loogu talagalay dadkii canshuurta arurina aysan joogin iyo technologygii iyo maaragtay hababkii lagu aruurin lahaa ama makaaniyaadkii lagu aruurin lahaa canshuurta aysan diyaarsanayn caqabadaha kale waxaa kamid ahayd daraasadda xusta in musuqmaasuqa bahasan ee ka jira hay-adaha dowladda hadday noqoto dhanka federaalka iyo hadday noqoto dhanka maamul goboleeda oo runtii dadka canshuurta aruuriya oo maaragtay dalkan dakligiisa wax ka qabta oo maamulkiisa mas-uulka ah inaysan runtii ay ku tarigsadaan awoodahaas ay leeyihiin oo maaragtay ay musuq maasuqaan sidoo kale waxay xustay heshiis inaysan jirin bulsho oo dhanka maaliyadda ah oo ka dhexeeya dadka canshuur bixiyaasha iyo dowladda an u baahan tahay dowladdu inay walxaajiyood iyo maaragtay kulamo dheeri ay samayso si dadka ay uga dhaadhicisa muhiimaddu ay leedahay inay canshuurta bixiyaan oo ganacsada ay la hadasho la fadhiisato kulamadaasna maaragtay ay muhiim tahay caqabadahaasa ugu muhiimsanaa daraasadda waxay xustay sidoo kale yacni in dadka canshuurta ururinayo laftigooda ay helaan dad karaan leh oo aqoon u leh maaragtay xufadda maaliyadda ee waddanka si ay maaragtay canshuur ku filan usoo usoo ururiyaan waxyaalahaasa ugu muhiimsanaa daraasaddu waxay kaloo tusaalayaal usoo qaadatay wadamada ku guuleystay inay dakligooda gudaha aruuriyaan xoojiyaan afar wadan oo kale iyo sida ay maaragtay u maareeyeen inay dakligooda gudaha kor ugu qaadeen marka doctor awes dabcan daraasadiina xagga dambe waxay soo saartay talooyin xagga talooyin siyaasadeed oo ku wajahan dabcan cidda ay tahay in siyaasadda dhaqaalaha iyo doqol ururinta dalka ay hirgeliso o ah dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaheeda maaliyadda talooyinkaasi maxaa ka mid ahaa talooyinka daraasada soo saarta waxaa kamid ah horta in marka ugu horeysa dowladdu ama hadday noqoto federaalka ama hadday noqoto member stateska ama dowladaha xubnaaka ah in la dejiyo qaacido maaliyadeed oo federaal ah oo loo dhan yahay inclusive fiscal federalism waxay dhahaan taas oo leh hanaan sharci oo runtii dastuurkana lagu lifaaqo shuruuc kale oo oo runtii gooni ahna la sameeyo oo dakliga ku saabsan heshiisyadaasina waxay runtii kundhig u noqon doonaan maaragtay in dakliga lagu mirota yahay inta badan laga heshiiyo oo maaragtay dowladaha xubnaaka dowladda federaalka ay wada shaqeeyaan taasna ay muhiim tahay in la helo qaacido maaliyadeed ama fiscal federalism formula waxay dhahaan sidoo kale waxaan soo jeedinay in ilaha dakhliga soomaaliya maadaama uu hadda uu kooban yahay oo meelaha canshuuraha laga qaado ay kooban yihiin in la ballaariyo oo ganacsiyada yararka la diiwaangeliyo canshuuro cusub oo runtii hirgelin karana in maaragtay dawladda dakhli fiican ka heshana la la la diiwaangeliyo waxaan kaloo xusnay inay muhiim tahay canshuuraha customiska kasoo gala oo maadaama hadda ay jiraan saddex dekedood marka laga reebo somaliland dekedahaas in la mideeyo oo hal laga dhigo maaragtay canshuurta laga qaado unit oo isku mid ah si maaragtay competitionka ama tartankan ay u yarayso arrintaasna waxay fududeynaysaa dakhliga kor in loo qaado wadamada hadda anagu aan kamid nahay east africada inta badan waxay sameeyaan boqolkiiba average labiyo toban ay qaadaan canshuurta customiska kasoo degaysa iyaduna waa muhiim si loo helo dakhli aada u koreeya waxaana xusnoo kale ganacsiyadan waaweyn oo ay kamid yihiin isgaarsiinta iyo bangiyada ayada laftigooda in canshuuraha hadday noqoto telefonada iyo iyo iyo maaragtay telefon waxyaalahan ay dhahaan lacagaha mobile moneyga iyada sidoo kale in canshuuro lagu soo korrogo lagana wada hadlo oo lagala xaajoodo ganacsiyadaas waaweyn si loo dareensiiyey inay muhiim tahay in dawladda canshuur qaado waxaan soo jeedinay in maamulka canshuuraha la xoojiyo oo hay-addii wadamada inta badan hadda waxay samaysan national revenue authority ama hay-adda dakhliga aruurinta qaabilsan in la dhiso oo runtii sharcina lagu dhiso mid sharci ay noqoto hay-adaasina waxay runtii u madax banaanaynaysaa in dakhliga gudaha waddanka o dhan hal meel oo laga aruuriyo ay hesho waxaan kaloo soo jeedinay in maaragtay masuq maasuqa shuruuc runtii aasaas u ah oo muhiim u ah oo ay kamid yihiin sharciga la dagaalanka masuq maasuqa oo oo runtii u baahan in la dhamaystiro waxaan kaloo soo jeedinay wax walba oo runtii aasaas waxa u ah political leadershipka ama hogaaminta runtii sare inay ka go-an tahay madaxdu inay canshuurta kor loo qaado taasina iyadoo ay muhiim tahay aan soo jeedinay ugu dambeyn waxaan soo jeedinay in dawladdu ay ay ay maaragtay hirgeliso dad ama ay qaadato dad canshuurta khibrad u leh oo aqoon u leh oo karti u leh oo maaragtay la tababaro oo xirfadooda kor loo qaado lana kordhiyo systemiska iyo technologyga lagu isticmaalayo si loo yareeyo dadka ka dhuumanaya canshuurta oo aan bixinna loo ogaado maaragtay lagu sameeyo dabagal kuwaasa ugu muhiimsanaa waxyaalihii aan soo jeedinay
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa doctor aweys cabdulaahi cali oo ka mid ah madaxda hay-adda heritage oo u waramayey maxamed colaad xasan halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saameynta colaadaha iyo tayaxumida caafimaadka ee dhulka soomaalida oo ay dhallinyaro ku naafoobaan ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya
xasilooni darrada iyo tayada caafimaad ee hoosaysa ee ka jirta deegaanada soomaalidu waxay noqdeen kuwo raadad joogto ah kaga taga da'yartaa soo kacaysa inkasta oo qadarta eebbe ay qoran tahay haddana dhallinyaro badan oo laga yaabo haddii ay helaan adeegyo caafimaad oo xilliyaysan inay ka badbaadi karaan xanuunno naafeeya jidhkooda kuwaas oo kaga tegaya xaalado ay la noolaanayaan wakhti dheer iyada oo bishan disembar bilowgeeda loo asteeyey maalin dunidu ay xusto ama ay iska waraysato dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna bandhigga v o a sheekada laba wiil oo dhallinyaro ah oo midkood uu ku naafoobay xanuun ku dhacay halka wiilka kalena uu ku naafoobay dhaawac ka soo gaadhay weerar lala beegsaday gaadhi ay saarnaayeen isaga iyo qoyskiisu mustafe xasan cabdi cawad iyo maxamed muuse jaamac oo ku magac dheer maxamed haldoor waa laba dhallinyaro ah oo laxaadkooda ku waayey duruufo kala duwan oo soo food saaray mustafe xasan cabdi ka hor intii aanu soo gaadhin dhaawaca saamaynta ku yeeshay noloshiisu wuxuu ahaa mid nolosha ka leh himilooyin kala duwan waxaan xiisan jiray inaan businessman noqdo oo businesska galo marka weynada insha allah kubaddana waan jeclaa aad baan kubadda u jeclaa laala heban la ciyaar jiray gameka of course blaystationka iyo waxaana ciyaaro haddaba sidee u dhacay weerarka xanuunka badan ee noloshiisa wax ka beddelay waa kan xasan cabdi cawed oo ah aabbaha dhalay mustafe
waxay wax u dhaceen shan iyo tobankii agost sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka ayaa familiga oo magaalada muqdisho dhex marayo gaari ay wateen uu dhex marayo carruurtao dhamina saaran tahay oo hooyada iyo ilmo laba jira inta udhexaysa ay yihiin ayaa waxaa weerar ku qaaday niman hubaysan oo markii dambe markii la ogaaday noqday al-shabaab waxaana halkaa markaa dee niman baabuur wata ayaa baabuurka soo dhinac taagay deetana rasaas bay ku bilaabeen oo ku fureen halkaa allah yarxame waxaa ku geeriyooday inankaygii weynaa bahda u weynaa maxamed waxaana ku dhaawacmay mustafe iyo cabiir oo labadaba naafo ku noqdeen inankii gaariga wada darawalkaasna dhaawac culus ka soo gaaro ilaa hadda inkastoo aanu ilaahay subxana watacaala wax naafa ay gaarin haddana weli nabaradii weli dhakhtar ugu taga iyo laba inan oo kale marka gaarigu gaari weyn buu ahaayo dad badan baa saarnaa marka adigu saasaa dhaashilka u dhacay waxaana ka dhacay magaalada muqdisho wakti kadib maxaa iska bedelay nolosha mustafo kale iyo cabiir oo kale dabcan dee waad garan karaysaa qof dhaawacmay oo weliba naafa noqday oo noloshiisa o dhan way isbedeleysaa laakiin alxamdulilah waxa ugu muhiimsan qofku meeshuu ka nool yahay waa niyadda iyo dareenka alxamdulilah waa dareenkoodu aad iyo aad buu fiican yahay waana ku sabreen dhibaatadii dhacday class seven buu markaa gelayey iskuulladu ma furmin wuxuu bilaabay inuu iskuulladii wixii dhaafay oo dhan soo sameeyo wuxuu galay imtixaanka i g c s e lix maaduu qaatay shan ka mida eebuu keenay iminkana wuxuu wadaa e level oo iskuol online ahoo waddanka ingiriis ku yaalla buu ka wadaa
waan gartay marka dabcan dee qof naafa a waad garan karaysaa laakiin mustafe wuxuu u dhaqmaa sidii aan waxba ka maqnayn ayuu nolosha la tacaamulaa waxaana rajaynayaa inuu guulka gaari doono fi akhiraba inkasta uu soo gaadhay dhaawac saamayn ku yeeshay noloshiisa haddana mustafe isma dhiibin ee nolosha hore ayuu u sii watay mustafe oo haatan ku nool dalka istaga imaaraadka carabtu wuxuu bartaa cilmiga farsamada casriga ah iyo garaadka macmalka ah ee la horumariyey wuxuu sameeyey barnaamijyo dhinaca internetka ah oo ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee horumarsan ama artificial intelligence wuxuu naawilayaa in uu galo jaamacadaha dunida ugu wanaagsan isaga oo raba inuu aasaaso shirkad dhinaca tiknolojiyadda ah oo uu isagu leeyahay wallahi anuu waxaas lahaa markiibaad bogsanaysaa markiibaad kacaysaa dakhtar turkiya lageeya waxaas lahaa markiiba ku daweynayaan oo dhowr bilood kadib khaas waad soconaysaa adnaman ogeen damageka spanal cota gaari aan la socono markii dhakhtar kuu sheegay ku yidhi dhaawac weyn baa ku gaadhay suuragal maaha inaad dib u socotid maxaad dareentay markiiba waan aqbalay wallahi alxamdulilah ilahi waa isdaktiray hooyo iyo waalidiintu waa ila dadaaleen wuxuu dhahdeen waxa waa amar ilaahay qofku ilaahay jecel yahay waa imtixaanaa imtixaanka u sabir intaas qalbigayga waa gashay aadna uga fakerin noloshayda waan iska watay nolol cusub baad gashay dabcan oo ka duwan tii aad ku jirtay sidii aad duruufta uga dabaalatid maxaad samaysay maxaad naftaada u sheegtay saddexdii sana ugu horeey waxbarasho mi jirin waxban baranin waxbadanna ma ka feker jirin aad waa soo kac deecun deecun bay ahayd aad iyo aad bay uxumed saddexdii sana ugu horeeyey was not very active laakiin sanadkii saddexaad markaan waxbarashada bilaabay diintii waan ku adkaaday waxbarashadiina waan waday waxaan decide gareeyey inaan computer programmingka galo aan programmer noqdo halkaad maraysaa ninka waxaa marayaa machine learning baa maraya computer prediction sameynka wax tawaqoc kara waxaad siinaysaa data siinaysaa algorithm buu isticmaalaya halkaa waxaa tawaqocayaa muxuu ahaan ko kale financialska waxyaabaha qof haddii salargiisu boqol iyo konton yahay tawaquc karaa shaqadiisu tawaquc karaa wuxuu ku takhasuso waan gartay marka wuxuu u saadaalinayaa ama wuu usii sheegi karaa waxyaabaha qofkaas markaa iyadoo la isticmaalayo xog laga ururiyey qofka marka waa artificial intelligence halkii inaad ka gaadhaa doonay waxaan rabaa jaamacadda inaan marka hore gaadho jaamacadda ka baxo afarta sano jaamacadda aan dhameeyo masters ama b h d aan qaato computer science general iyo artificial eh, intelligence inaan ku specializegareeyo marka xaggaad doonaysaa inaad ka baratid waxyaabahan Eh, jaamaca jaamacad adu Eng- england ama imaaraatka ingiriiska ama imaaraatka Taa waxaa jira dhalinyaro badan oo marka duruufo nololeed ay la kulmaan eh, isdhiiba iyaga maxaad usoo jeedin lahayd waxaan usoo jeedin lahayn noloshu aanay easy ahayn dad nolol kacdab ku jira jira oo dadaal badan mindhow world copka waxaan arkay inaan bilaa hoos u dhayyan laga wixii ka hoos ama calosh wixii ka hoosnimo ma laha intaas saasoo ku dhashtay marka eh, muus dhiibin aabihii iyo waalidiintiina waa la dadaaleen aakhirka wuxuu noqday qof qatar laga aqaano famousayo world copka xitaa soo dhaweeyey le- eh, wadamada iyo laacibinta ka steven dad ka adag nolol ka adag ku jira ayaa jira nolol ka culus oo aad u adag aduu yacni dimi- qofka keliyata waxaas u dhacay matiin dhinaca kale maxamed haldoor waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada hargeysa markii uu yaraa wuxuu lahaa himilooyin durugsan oo nolosha ah hase ahaatee waxaa si lama filaana u haleelay xanuun wax ka beddelay noloshiisa muddo laba toddobaad ah oo uu xanuunsanayey wuxuu mar keliya ku war helay in aanu socon karayn oo dhibaato ka soo gaadhay qaybtiisa hoose ama lugaha maadaama anigu miyi ku dhashay oo aan ahaa dadkaa usuudka jirin inay magaalo iyo casar ku dhashaan waxaan doonayaa noloshii magaalanimada iyo reer magaalnimada aan horumarka gaaro magaalooyin badan tago oo caalamka maro oo- oo markii laakiin de xanuunku igu dhacay toddobaadyo iyo usbuucyo iyo bilo ayay wixii aan ku hamiyey oo dhan kaan wax margalay oo dee beenoobay aanan rumayn karin haday noqoto inaan naftaydi aan soco oo naftaydii inaan soco iska daaya anigii baa noqday qof la maamulo oo sariiryaala oo markay ugu yar tahay waxa uu u baahan karo koobiya ah qof ka sugaya haddii uu doonayo inuu musqusha galo qof sugaya marka eh, wallahi hamiye badan waan lahaa laakiin eh, marka xaaladaasi igu dhacday waxyaaba badan baa ismaaciil oo soo xiray aan kuusoo koobi maxamed haldoor inkasta oo duruuftaas adagi ay soo food saartay oo uu noqday qof ku socda baaskiilka dadka lugaha naafada ka ah haddana muu noqon mid isdhiiba marka qadarka inagoo oo- oo dee aaminsan oo islaam u ah ayaa waxaa jiraysay dadku waxa ugu badanayay dhahaa waxa weeye xanuunkaagu maadaama minijaajis ahaa badanka ay xumadi xumad xadkeedii dhaaftay loogu talagalay ay sababto haddii lagu mayri lahaa ama xumada lagaa jebinaa lagu qaboojin lahaa sidan xubnahaagu eh, way dhaami lahaayeen oo wax laga yaabi lahaa in xaaladan xaalad ka duwan aad geli lahayd laakiin iskuma mashquuliyo oo qoomamadaasi ma gasho waayo haddaad waxaad in badan u fiirfiirsato waxaad soconaysaa waxaa laga yaaba inaad ku dambaabtada laakiin way way way- way jirta waa igu dhahaan waa inaad dhici lahayd laakiin sidan baa qornayd haatan wuxuu noqday qof ka dhex muuqda bulshada isaga oo tusaale u noqday dhallinyarada baahiyaha gaarka ah qaba haatan wuxuu qoray buug ka hadlaya noloshiisa iyo sidii uu uga gudbay caqabado badan oo ka horyimi horta dadka ay u fududahay waxa weeye eh, dadka laxaadka oo kusoo dhasho uurka hooyadood kala soo baxaa laxaadliida qolada iyada gadaalka gaadha ah ee gadaalka ka timi aad bay noogu adkay si gaara aniga way idideysa iyo way xanuun badnayd oo inta markaa xasuusto alxamdulilah baan dhahaa xaaladaan galay markaan kuu sawiro ismaaciil oo waktigaa sariirdan jiifi jiray eh, sariirta markaa jiifo gacmahayga iyo lugahayga iyo xubnaha jidhkayga oo dhami may ahayn kuwa dhaqaaqaya soomaali waxay tahadaa balaayadoodba oo barasho leh waa la qabsaday oo dee dhaqba waa kuda jeede waa lasoo kasaaxay alxamdulilah maantana waan ku faraxsanahay dee inaan kasoo gudbay oo maanta ka sheekeyn karo waxyaabihii oo buugayga hariwaa oo kale ayaa si fiican uga warramaya xaaladda labada nololood nolosha dambe ee socodka a- aan soconaya yahay baaskiilka dadka loogu talagalay eh, naasada ah iyo noloshii hore dee socodkaygu ahaa lugihii caadiga ahaa ee ilaahay ugu talagalay buuggaagan hadhiwaa een, ka suko inaad noloshaada eh, kaga sheekaysid maxaa kugu dhiirigeliyay maxaad ugu tala gashay inuu fariin noocee gud ujeedooyinka ugu badan aan markaa la kulmiy waxaa jira dhalinyaro badan oo su-aalo badan iga weydiiyey Eh, sideed wax naga soo gudubtay oo weliba adlo u badan oo markay ugu yar tahay ismaaciil oo dadka niyad jabsan oo- oo nolosha qawaday oo le wax- waa waa aad baanu nolosha uga fiirsanay marka waxaan tihi maadaamaad wax badan waayo aragnimo isku tuhumayso dee hala dhimana dadka u qoro dhiirigelin ha u noqoto Dee sheekadaydu maaha waxaan dhalisay iyo waxaan bugaa kasoo akriyay waa wax aniga igu jimi Eh, shaqooyin aan raadiyey iyo kuwo aan helay iyo kuwa ku guuldaraystay badan wixii intaas ku aruuriyey baa buug ka dhigay taasi waa dhiiri marka koowaad waxay dhiirigelin tahay kuwa lamidka ah ee xaaladan ama ku jira ama aan aan doonaya inay ka baxaan oo keliya xaafadooda uu ka sugaa in cuntada inta loo soo sameeyo ay cunaan iyo dhalinyartii kale dee ah kuwa dadka ugu badan ee iyaguna doonaya inay dhiirigelintaasi u noqoto qodobka labaad oo ah inaan meel walba ka sheego waxa ahaa ismaaciilow anigu si toos ah oo dhab ah umaan ictiraafin umana aqoonsan inaan weligay sidanaan ahay laxaadliyida a ahaado rajaan ka qabaa inaan mar labaad socdo rajaan ka qabaa inaan laxaadkeyga dib helo silacimooyinka socodkii iska ahaa iyo istaaggii iska ahaa unbaa meesha ka baxaya maanta sidaa haddaad garabka adiga ku qabsado xoogaa waa socon karaa inkastuu dee dhidigu yahay oo aanan in badan socon karin marka waxaa kale haddii bal dhakhaatiirta caalamka waddankeena dhakhaatiir la-aan baa jirta bal xaaladaabay arki ahaayeen way kusoo quusan lahaydoo uma waxa lagu odhan lahaa waxbaa lagaa qabanaya marka adduunka waxaan tidhi wixii dhaqaale kaa soo gala marka lagaa iibsado bal xaaladaada kusoo eego bal gidaarka soo taado bal wax lagu dhaho haddiiba dhallinyaro badan oo baahiyaha gaarka ah qaba ay ku samraan duruufaha soo food saaray islamarkaana ay dadaalaan haddana waxaa weli garbaduub u xidhay in aanay magaalooyinkaas soomaalidu u diyaarsanayn dhul ay ka heli karaan adeegyada ay u baahan yihiin waxaa jira adeegyo dawladeed ama kuwo ay leeyihiin dad gaar ah oo loo qabanayo guud ahaan bulshada oo haddana ku yaalla guryo dhaadheer oo aanay geli karin qaar ka mida dadka qaba baahiyaha gaarka ahi anigu markii koowaad anigoo ka hadlaya markaan waxbarasho raadiyey ilaa laba iskuul oo aan ka balan lahaa saxaafadda waxa iga hor istaagtay jaranjartaas waxyaabo badan oo ay ka mid tahay haddaad cisitaal tagto haddaad saldhig boys tagto haddaad maxkamad tagto arrimaha dowladda badankoodu maaha kuwa u qaabaysan uu adeegsan karo mana la sallixii ama kaabadii ama raamkii baaskiilka aan ku soconnaa uu leeyahay sheekada maxamed haldoor iyo mustafe xasan cabdi cawid waxay ka tarjumaysaa nolosha boqolaal dhallinyaro ah oo dhashay iyaga oo bid qaba hase ahaatee duruufo kala duwani ay dhaawac u geysteen noloshooda balse aanay isdhiibin oo hore uga socday dhegaystayaal intaas waxay naga eeg barnaamijkeennii bandhigga v o a tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi bandhigga v o a halkaad kala socotaanna waa laantaaf soomaaliga ee v o a madaxweynaha kenya william ruuto ayaa sheegay in dalkiisa uu ka baaqsaday halis dhaqaale iyo culaysyo kasoo wajahay deymaha shisheeye master ruuto oo ka hadlayay salaasadii lasoo dhaafay munaasabadda lixdan guurada ee kasoo wareegtay maalinta madax banaanida kenya ayaa ammaanay siyaasadda dowladdiisa ee dhinaca dhaqaalaha inkastoo dalkaasi ay ka jirto caano dadweynuhu ay ka qaadeen qiimo korarka maciishada shidaalka kordhay iyo canshuuraha oo kordhay iyo weliba dhimista lacagtii ay dowladdu ku kabi jirtay barnaamijyada dadka saboolka ah kaalmeeya wariyaha v oda intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan kasoo dirtay nairobi madaxweynaha dalka kenya william ruuto ayaa sheegay in dowladdiisu ay wax ka qabatay sicir bararka waddanka ka jira islamarkaana uu xasilay dhaqaalaha waxauna intaasi ku daray in dowladda dhexe ay dhaqan gelinayso xeerar laga baaraandegay oo la doonayo in kobaca dhaqaalaha ee dalka looga dhigo mid waara william ruuto ayaa sidoo kale sheegay in maamulkiisa uu diiradda saarayo qaadashada go'aamada saxda ah ee ku aadan horumarka iyo dhaqaalaha wadanka kenya isaga oo sheegay in kenya ay ka mid tahay dalalka caalamka ee dhaqaalahoodu uu kobcayo madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladdu ay lacagaha loogu talagalay waxbarashada ay ku kordhisay bilyan oo lacagta kenya shilinka ah sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday diiwaangelinta beeraleyda bacriminta la siiyey iyo isbedelada lagu sameeyey waaxyaha soo saara caleynta shaaha qaxwada qasabka iyo ka ganacsiga saliidda cuntada lagu karsado haddaba aqoon-yahan sandhool axmed geelle oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa sharaxaya waxyaabaha dowladda ay ka qabatay dhanka sicir bararka iyo dhaqaalaha runaantii waxaa moodaa hadalka madaxweynaha uu jeediyey inuu dhaqaalaha sicir bararka hoos u dhacayo kenya inay ku socoto wadadii saxda ahayd oo shantii wadano afrikaanka oo la daalaha dhacaya daymanka iyo dhaqaalaha iyo sicir bararka ay ka mid ahaayeen zambia Gaan- gaana ethoobiya malawi iyo angola marka waxaad moodaa in uu si fiican uga shaqeeyey sicir bararkii badnaay la sugaayay oo la rajeynaya inuu gaaro sarifka doolarka bisha december before christmaska inuu laba boqol kor u dhaafo laakiin aada mooda meeshiisi in lagu hayo boqoliyo konton iyo lix ilaa boqoliyo konton iyo shan uu dhaafi layahay taas waxaa moodaa inuu jidkii fiicnaa ay hayaan kadib markuu canshuurtii iyo waxaa kordhiyey hagaajiyeyna dhaqaalihii markaas wuxuu u baahan yahay inuu waqti helo si dhaqaalaha si graduately u tartiib usoo uu uga hortago sicir bararkaas laakiin hadda waxaad moodaa in sicir bararkii uu ka hortagay sidoo kale sandhool axmed geelle ayaa tilmaamaya in dowladdu ay xoogga saarayso sidii ay u xakameyn lahayd sicir bararka islamarkaana ay u kordhin lahayd dhaqaalaha waddanka isaga oo tilmaamay in dowladdu ay bixisay deymankii lagu lahaa xilligii loogu talagalay ka hor
dowladda kenya waxay ku jirtaa wadamada raba inay inay furaan suuqa xorta ah inay galaan islamarkaasna ay baahi badan u qabaan inay wax dhoofiyaan taas macnaheeda waxa ay tahay wuxuu dhimay qarashaadkii miisaaniyaddii oo dhinaca horumarinta ah kadibna wuxuu u leexiyey in uu geliya dhinaca waxbarashada iyo dhaqaalaha dhinacyadiisa kale waa markii ugu horreysay miisaaniyadda uu ku kordhiyey oo uu uu ka dhimay boqol sideetan iyo todoba dhibic saddex bilyan marka waxaad moodaa dhinacaasna inuu si fiican uga hortagayo laakiin ay qaadanayso waqti miisaaniyaddaas inuu ka hortago marka waxaad moodaa dhanka bixinta deynta inuu bixiyey deymankii badnaa ee lagu lahaa iyadoo loogu talagalay waqtigii in abriil oo kale u bixiyo lacagta aada moodo afar bilood ka hor inuu lacagahay qarashaadka bixiyey deymankii lagu lahaa aada moodayso inuu deynta bixinayo canshuurtiina kordhinayo siyaabahaasuu dhaqaalaha uga hortagaya sicir bararka aada moodaa inuu dhaqaalaha si fiican loo maanus garaynayo wadanka siduu hadda ku socdo hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo bilooyinkii u dambeeyey dadka kenyaanka ay aad uga cabanayeen sicir barar ku yimid dhanka maciishada kaasoo saameeyey nolosha qoysas badan oo danyar oo ku nool dalkani kenya intisaar saale xuseen v o a nairobi
dhinaca kalena isla dalka kenya waxaa muran uu ka taagan yahay boqolaal macalin oo sababo ammaan uga soo cararay gobolka waqooyi bari kuwaasi oo diiday inay dib ugu noqdaan goobihii ay wax ka dhigi jireen wasaaradda waxbarashada kenya ayaa shaqada ka joojisay macalimiintan balse madaxda madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi ayaa sheegay in macalimiintan naftooda la soo baxsaday aan lagu ciqaabi karin maxamed faarax shire ayaa warbixintan kasoo diray magaalada gaarisa wasaaradda waxbarashada dalkani kenya guddigeeda shaqaaleynta qaran ee dalkani kenya loo yaqaana t s c ayaa waxay sheegeen inaysan usii dulqaadan karin tiro macalimiin oo gobolada waqooyiga dalkani kenya sheegtay inay iga soo qaxayaan amni darri ka jirta gobolkaasi waxayna sheegtay in dhammaan shaqooyinka ay ka joojinayeen haddii bisha janwar ee sannada soo socotay dib ugu noqon waayaan deegaanadii ka shaqaynayeen macalimiintan ayaa waxay ku andacoonayeen in xaalad khatar ah naftoodu ay soo food saartay taasoo ah in kooxda al-shabaab deegaano badan oo ka tirsan macalimiin fara badan ku dishay taasina ay tahay sababto ay halkaasi oga imaanayaan waxayna sheegnaysan dib ugu noqonin goobaha haatani ay ka shaqaynayeen uma noqonayno meel aan naftayada khatar ku gelinayno uma noqonayno meel naftayada lagu dilayo wax walboo dhaco waxaynu joogaynaa guryaha iyaga haddii aad doonaysaan inaadna dishaan halkan nagu dila micnaheedu waxa weeye haddii aad mishaarkii naga goosateen shaqada aad naga tirtirteen waxay lamid tahay idinkuuna na disheen ma doonayno inaynu ku noqonno north eastern ma doonayno inaynu ku noqonno gobolkaasi xaalad amni baan ooga soo tagnay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee gobolkan ayaa dhankoodu sidoo kale waxay aaminsan yihiin in tillaabada ay macalimiinta ka qaaday wasaaradda waxbarashada ay tahay tillaabadii ugu wanaagsaneyd waxayna sheegayaan in loo baahan yahay in macalimiintaasi shaqooyinkooda ay ku soo noqdaan xaliimo xasan wajeeraan ka soo hadlaya maanta ballan ay soo qaadeen inay ka shaqeeyaan meesha iida saakin waxay dhaheen annaka kama shaqayn karna meesha iidaka naftayna halis u eh war waxaa isweydiin mudan dadka meesha ka shaqaynaya ayaga naf ma qabaan miya dadka guryaha dhisaya meesha jooga bilcaanta guryaha ka shaqaynaysa meesha joogta shicibka meesha jooga naftankiisa securityga ma saamayn haysa miya nimankan kaligood waxa ku daba jiro ay ka cararayan horta maxaa waaye annagoo taas iyada dhib ku sii qabni oo ay gobollahayna ka cararhayaan oo ay markay shaqo shaqo abuur ku subistaan oo shaqo laga qoroba ay naga cararayeen oo ay waddankooda ku noqonayeen markay shaqo nagu helaan ah haddana ay sii heleen garab walaalkaa waxaa la dhahay ama gurbaanka ha kuu haayo ama ama gurbaanka garabka ha kugu jiro ama walaalka ha kuu haayo haddii is walaalkood ayaga dhibid governor aasiya dhibid president kenya aas yahay oy u dacwoodeen oy waqooyi bari ka dacwoonayeen annagan xaqan ku leenna oo waa soo dooran oo dowladda idoo kenya kwansa ana kaa dhisnay inaan nagula bur- nala burburiyo oo nagula tunto oo macallimiinta nagala qaado oo ay dhakhtariinta naga tagaan oo haddana dowladda ay garab usii noqoto ay dhahdo waddanka waqooyi bari kuma noqonayo nimankan insecurity ay u cabsanayeen taas iyadatu aan yeelayna maaha go-aanka wasaaradda waxbarashada dalkani kenya iyo guddigaha macalimiinta ee t s c waxaa sidoo kale soo dhexgalay hadalna ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya kaasoo sheegay inaan lagu qasbi karin macalimiinta gobolada waqooyiga ka soo qaxayo ha haatani dib loogu celiyo taasina waxay noqotay mid dadka rayidka gobolkani ka careysiiso waxaa layidhaha axmed mukhtaar cabdi waxaa ka mid ah odayaasha wajeer macallimiinta waddanka oo dhan ayay ka shaqeeyaan mana wanaagsana inay waddankaada aas kala qaybiso adiga madaxda aad ka tahay Ee, waxaan leeyahay madaxda waddanka kenya oo dhan ee, meel ay nabadgelyala-aan maanta ay ka jirto macallimiinta xaggeed ma jirto macallimiintii diiday noodistan inay ka shaqeeyaan ayaa siiri madaxweyne ku-xigeenka xaq ay u leeyihiin waxaadna ku- ugu baaqay inayd macallimiinta ayada eh xaquuqdii lahaayeen oo macallin la siiyo oona laga soo qaada meeshiida taas oo eh meelka dhac annaga nugu noqonaysa anna waxaan u malaynaynaa dadka kenyaanka oo dhan inay isku mid yihiin sidoo loolu- loogu wada adeega oo madaxweynaha waddanka iyo ku-xigeenkiisa iyo nin kasta oo madaxa waddanka ay si siman ay ma- ay noogu wada adeegaan gobolada waqooyiga dalkani kenya dhanka tacliinta gobolada kale dalka aad ayay ugu hooseeyaan sababaha ugu faraha badanna waa in macalimiinta gobolkani ka shaqaysa badankood ay yihiin kuwa ka imaanaya gobolada kale dalkani kenya hahaatana qulqulatooyinka kooxda al-shabaab ay ka geysatay gobolkani waxa uu noqonayaa in macalimiintu ay noqdaan kuwa aana ku sii sugnaan karin ulow adeegayaasha kale ee wasaaradaha kala duwan ee dalkani kenya badankood ay ka shaqaynayeen goobaha haatani loo igmaday intooda badanna ah deegaanada xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya saaran maxamed faarax shire v o a garisa The voice of America, direct from Washington, VOA.
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenni waxyaabahay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idila socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent warbixin uu daabacay ayaa waxa uu ciwaankeedu ahaa ra-iisul wasaaraha britain riishi sunak oo sharcigii loo bixiyey ammaanka ruwanda cadaadis cusub kala kulmay madaxda sare ee dhinaca bidixda ee xisbigiisa talada haya cabdixaafidoo sida wargeysku daabacay xubnahaana ayaa ku hanjabay inay taageeri doonaan xildhibaanada garabka midigta haddii aan isbeddel weyn lagu samayn sharcigaasi ka hor codaynta labaad ee la filayo inay qabsanto bisha januari ay nagu soo foodle ra-iisul wasaaraha oo muuqda inuu dagaal u diyaar yahay ayaa sida wargeysku daabacay aaminsan inuu isku hadlayn karo xildhibaanada garabka dhexdhexaadka ah isaga oo ku howlana in uu ka guulaysto garabka midigta ee kasoo horjeeda kooxdan doonaysa in la adkeeyo shuruucda mustaafurinta cabdixakiim oo iyadoo ra-iisul wasaaraha iyo kooxdiisu u diyaar garoobayaan wadahadal ay la yeeshaan garabka midigta ee xisbiga talada haya fasaxa kirismaska madaxda sare ee xisbiga ee dhexdhexaadka ah ayaa u sheegay wargeyska in ay ka baaraandegayaan sidii ay wax uga bedeli lahaayeen sharcigan si in yar oo ay u khafiifiyaan una khafiifo saameyntiisu sarkaal sare oo ka tirsan kooxda oo magaciisa la yidhaahdo robert buckland ayaa sida wargeysku daabacay xataa carabaabay in sharcigaas ay yaro leexinayaan si uu ula jaan qaado shuruucda caalamiga ah cabdixaafidoo sida wargeysku daabacay arrinkan ayaa imanaya iyadoo xogayaha arrimaha gudaha britain ee james cleverley uu ku adkaystay in aanay xildhibaanada xisbiga talada hayaa ee diidana sharcigan aanay meesha ka saari doonin marka ay shaqada kusoo noqdaan sanadka cusub isagoo intaasi raaciya in xisbigu weli midaysan yahay xataa iyada oo ay dowladdu dirqi ku heshay codkii koowaad ee loo qaaday sharcigan ee loo bixiyey ammaanka ruwanda garabka la yidhaahdo one nation oo ka kooban ilaa boqol xildhibaan ayaa sida wargeysku daabacay inay sheegay in ay taageeri doonaan sharcigan laakiin xubnaha ugu firfircoon kooxdan ayaa sheegay in ay ka hor iman doonaan isbeddel ay ku sameeyaan garabka midigto oo ka hor iman kara qaynuunka dalka cabdixakiimo wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa askarta suudan oo lagu eedeeyey inay bililiqaysteen guryo u dhow magaalada caasimada ah ee khartuum sida wargeysku daabacay dadka degan degmada omdurman ayaa ku eedeeyey bililiqo baahsan oo ay geysteen ciidamada dowladdu qaybta keliya ee ay magaalada gacanta ku hayaan dadka ku nool degmada ombada oo ku taala galbeedka omdurman dhinaca galbeedka ka kulaasha webiga naylka dhinaca caasimada ayaa sheegay inay ciidamadu qaateen wax kasta laga bilaabo baabuur ilaa iyo qaadooyinka wax lagu cuno xabadna ay ku rideen dad isku dayey in ay ka joojiyaan cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay gabadh la yidhaahdo maryam yaasiin oo la hadashay wargeyska ayaa sheegtay in ciidamadu baadheen gurigii hooyadeeda waxyar un kadib markii ay dhimatay iyagoo qaatay mukayifkii guriga muuqbaahiye iyo weliba dhar ku jiray boorso oo saarnaa dameer gabadhan ayaa sida wargeysku daabaca sheegtay in dad dariska ah ama jaarka ah oo isku dayey inay askartaasi ka joojiyaan boobka ay rasaas hoos ugu dhigeen inkastoo aan cidna waxba ku noqonin intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen cabdixakiim xamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay
heeskaasi nagu luqaniyay fanaanka cumar dhuule ayaan kusoo gebagabeynana baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington idinle sidaas iyo nabadgeliyo